بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار in sha allahu tabaaraka wa tacaala ikhwaani fi llaah dersigii silsilatu lkabaa'ir ayo aynu soo aynu ku dhex jirnay ayaynu waxaynu maanta sharaxaynaa alkabiiratu athaaniya ee thaalitha kabiiradda saddexaad oo ah assixiru kabiiradaas oo imaamu dahabi raximahullah uu ka dhigay kitaabkiisa kabiirada saddexaad wuxuu ka soo hormariyey shirkigii iyo qatligii kabiiradaas saddexaad markaa asixiru ayaynu sharaxaynaa awalan waxaan tacliiqinaynaa horta marka ugu horraysa tacriifu sixiri intaynu kitaabka gudagelin maa macna sixir sixriga luuqadda waxaa lagu yidhaahdaa maa khafiya sababuhu wixii sababtiisu ay qarsoon tahay sidaa daraaddeed ayaa waxaa lagu magacaabaa alsaxar aakhira leyl xilliga hameenka dambe wakhtu saxar baa la yidhahdaa sida xilliga la suxuurto oo kale le'annahu daa'iman waa xilli wax walba qarsoon yihiin oo waxa weeye mugdiya sidaa daraaddeed ayaa suxuurta aakhiruleylka la cuno ramadaanka oo kale ayaa lagu magacaabay assuxuur wax walba oo qarsoon marka luuqadda carabiga ayaa lagu yidhaahdaa assixir haddaba markaa taasi waa luuqadda amaa sharciga marka laga hadlayo sharciyan isdilaaxiga sharcigaa laba nooc ayuu u kala baxaa awalan midka koowaad waxaa weeye caqdun wa ruqya macnaha waxyaalo ay gunguntayaan oo ay markaa wax ku akhrinayaan ama qiraa'o ha noqoto ama waxay ku akhrinayaan ha noqoto wuxuunbay ku akhrinayaan waxaasaa la yidhaahdaa marka sixir oo markaa ay ugu tawasulayaan saaxirku uu doonayo inuu shayaadiintiisii inta ugu dhowaado waxyaalaha uu samaynayo uu markaa ku dhibo qofkii uu doonayo inuu sixiro laakiin ilaahay waxa uu leeyahay wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah qofna kuma dhibayaan ilaa idanka ilaahay qofku ilaahay idm ugu talagala mooye iyaga qofna ma dhibi karaan oo wax walba dee biidnillaahi bay ku socotaa wax walbana qadar rabbi bay ku socotaa haddaba noocaa hore waa waxay ama gunguntayaan ama waxa weeye markaa ay wax ku akhrinayaan intay gunguntaan nooca labaad waxa weeye adwiyatun tu'aharu calaa badani lmasxuur dawooyin aysan samaynayaan oo markaa hadhow ta'hiir ku samaynaysa qofkii ay sixireen jidhkiisa iyo naftiisa iyo waxa weeye isagii oo dhan waxa weeye ku samaynaysa ta'hiir sida maalan qofkii inuu wax sameeyuu rabaa haddana ma samayn karo inuu wax ka taguu rabaa kama tegi karo kaa marka waxaa lagu magacaabaa assarfu waalcadfu macnaha in qofkii lagaa jeediyo wixii oo lagaa kaxeeyo ama lagugu leexiyo oo wixii aad dul fadhiisato aadan ka dul dhaqaaqi karin maalan ninkii waxay samaynayaan naagtiisii xaaskiisii ayay ka leexinayaan oo ka sixirayaan oo waxa weeye markaas uma dhowaan kara xaaskiisii wuu ka cararaya amase intay sixiraan marka kaa markay ka leexinayaan sarfiga leeyaha ka leexin ama intay sixiraan ayay jecelaysiinayaan oo una ka dhaqaaqi karin waa waxay soomaalida haddaynu nahay madiidada odhan jirnay hebel gabadhii wuu madiidaystay ama hebla ninkii way sixirtay oo way madiidaysay oo waxa weeye qofkii waa sixiran yahay marka qofkii waa sixiran yahay haddaba halkaa waxaa ka garannay marka inuu sixirkii kala baxayo oo uu kala qaybsamayo nooc waxaynu nidhi nooca hore waa wax shayaadiin loogu tawasulayo oo hadhow baynu ogaan doonnaa xukumka ka ratimaya marka noocaa hore oo shayaadiinta loogu tawasulayo waxa weeye waa arrin ay waxbay akhrinayaan shayaadiin bay u tawasulayaan shayaadiin bay adeegsanayaan markaasay qofkii u soo qabanayaanoo qofkii u sixirayaan amaa noocaa dambe oo dawooyinka iyo waxay isku dardarayaan shayaadiin u tawasuli mayaane qofkii bay waxay ku samaynayaan waxyaalo ay garanayaan oo dawooyina matalan cuntooyin bay siinayaan markaasuu qofkii noocaa noqonaya haddaba marka qaala alimaamu adahabi raximahullah wuxuu yidhi markuu yidhi assixiru li'anna asaaxir buu yidhi laabudda an yakfur xukumkiisu waa maxay qofka saaxirka ah xukumkiisu waa maxay wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah li'anna saaxir laabudda an yakfur qofka saaxirka ahi waxaa khasaba horta inuu gaaloobo ma samayn kara sixirkii ilaa inuu gaaloobo mooye waayo allihii subxaana qaadirkaa markuu ka sheekeeyey aayaddii dheerayd waattabacuu maa tatlu shayaadiin calaa mulki sulaymaan ilaahay wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixir shayaadiintii baa gaaloobay shayaadiintii baa gaaloobay ee nebiyullaahi sulaymaan ma gaaloobin qisadaasina qiso dheer bay ahayd oo waxaa la yidhi culammada mufasiriintu waxay yidhaahdeen xilligii nebiyullaahi sulaymaan ayaa waa tii ilaahay shayaadiinta u sahlay oo shayaadiinta uu adeegsan jiray oo waxa weeye jinniga iyo shayaadiinta kulli ilaahay u khasbay waxay sameeyeen baa layidhi kitaab bay qoreen markaasay waxay hoosgeliyeen waxa weeye kursigii nebiyullaahi sulaymaan ka bacdi markuu nebiyullaahi sulaymaan dhintay ayay kitaabkii soo bixiyeen oo waxay dadkii ku yidhaahdeen kitaabkaanu isticmaali jiray nebiyullaahi sulaymaan oo wax walba ugu hoggaansameen waxaana ku qorraa sixir miiran iyo waxyaalaha sixirka oo dhan ayaa kitaabkaa ku qorraa dadkii baa marka waxaa yidhaha markaa ka dhaadhiciyeen inuu nebiyullaahi sulaymaan uu gaaloobay oo sixir isticmaali jiray ilaahay wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu nebiyullaahi sulaymaan ma gaaloobin walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixir shayaadiintii baa gaaloobay sababtay u gaaloobeenna waxay ahayd dadka ayay waxay berayeen assixir qaala asheikh alhaytami raximahullah fii kitaabihi alzawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir markuu ka hadlaya wuxuu yidhi fa haadihi alaaya aayaddaana waxay ku tusaysaa calaa qubxi sixir sixirku inuu wax xun yahay oo aad iyo aad u liita iyo sidoo kale le'annoo sababtu waxaa weeye buu yidhi imaa an yakfur wa imaa annahu kabiira min akbari alkabaa'ir macnaha waxa uu leeyahay shiikhu raximahullah macnaha waxay ku tusaysaa aayaddaani kufriga inuu inuu sixirku wax aad iyo aad u xun yahay waayo sababtu waxaa weeye saaxirkii ama wuu gaaloobayaa qofkii wax sixirayay ama wuxuu ku dhacayaa min akbari alkabaa'ir ayuu maaragtay ku keenayaa kitaabkiisa azawaajir hijradda labaad boqol sagaashan iyo toddoba safxada haddaba culummadu marka way qayb way ka hadleen oo waxay yidhaahdeen qofka saaxirka ahi muxuu noqonayaa ma gaaloobayaa mise waxa weeye qofkii gaal ma noqonayo xukumkiisa markaa haddii aynu ka hadalno siday culimmadu ka yidhaahdeen waxa yar halkaa waxaan soo qaadaynaa xukumka qofka saaxirka labay u qaybiyeen culummadu waxay yidhaahdeen shirkigu labo wuxuu u qaybsamaa sixirku labo shirkun billaah mid shirkiya wa huwa aladii yakuunu biwaasitati shayaadiin waa kan shayaadiinta loogu tawasulayo oo shayaadiintii ayaa lala xidhiirayaa oo waxay sheeganayaan inay garanayaan maaragtay al ismu al acdam waxbay akhrinayaan oo waxa weeye shayaadiintoo dhan baa u adeegaysa laakiin waa marka hore heshiis ay la galeen oo shayaadiinta waxayna yidhaahdeen dadka yaqaan qofku lama geli karo shayaadiinta heshiis ilaa inuu gaaloobo oo shayddaankii u sujuudo oo shayddaankii u raaca mooye shayaadiintii bay marka ugu dhowaanayaan xoolay qalayaan waad aragteen waxay dhahayaan waa rooxaamaha xoolihii loo qalayey shayaadiin baa loo qalaya iyo jinni waxay leeyihiin wadaaddaa loo qalayaa wadaaddadu waa maxay waa shayaadiin iyo jinni wey rooxaama haddaa maqasho waa waxaasoo dhan waxaasoo dhan bay adeegsanayaan noocaa marka sixirka noocaasa waa kufrun billaahi waa ilaahay baa lagu gaaloobayaa oo arrintaasi aayaddaasaa lagu dabakhayaa walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixir amaa qaybta labaad bay yidhaahdeen culummadu oo ah qaybtan madiidada iyo waxa la mida oo qofkii aan shayaadiin loo adeegsanaynin laakiin wax lagu akhrinayo ama cunto la siinayo ama noocaa la samaynayo waa min akbaril kabaa'ir bay dhaheen oo waa kan halkan kitaabka lagaga hadlayo oo waxa weeye kabiirada min alkabaa'ir oo min almuubiqaata ayuu ka mid yahay haddaba haddaynu ogaannay marka taqsiimka noocaasa waxay leeyihiin culummadu sida sheekh cuthaymiin iyo raximahumullah waxay leeyihiin haddaynu ogaannay marka taqsiimka noocaasa inaynu laba u qaybinnay halkaa ayaynu ka ogaanaynaa marka xukumka kaaf qofka saaxirkaa hal yakfur am laa yakfur halkaasaynu ka ogaanayna waayo waxay leeyihin culummadu kii hore oo aynu nidhi waa shirki dee qofkii shayddaan la xidhiiray oo shayddaan caabuday oo waxa weeye uu wuxuu raba shayddaan ay xidhiir yeesheen hadda qofkaas ilaahay waa ku gaaloobay oo wuxuu raacay shayddaan amaa qofkan kale oo waxa weeye dulmiga kala samaynaya haddii uunan xalaashan ma gaaloobayay dheheen culummadu laakiin hadduu galaa xalaashado oo yidhaahdo way ii bannaan tahay inaan waxaan sameeyo oo waa xalaal waa gaaloobayaa bay dheheen waxay kaloo culimmadu u deliishadeen qowluhu tacaalaa markuu ilaahay ka sheekeeyey aayaddaa dheer watabacuu maa tatlu shayaadiin aakhirka aayadda ku xigta markaa ilaahay wuxuu ku khatimay walow annahum aamanuu wattaqow hadday rumeeyaan ilaahay haddaba halkaa marka haddii la yidhi walow annahum aamanuu macnaha marka gaalay noqdeen gaalay ahaayeen wey oo waxa weeye way ku gaaloobeen ilaahay waayo sixir bay la yimaadeen ay man dahaba ilaa takfiiri saaxir aayaddan ayuu deliishaday kamaa huwa fii riwaayati imaam axmed imaam axmed ibnu xambal iyo daa'ifati min aselaf koox culammada ka mida salafu saalix waxay yidhaahdeen waa gaaloobaya koox kale oo imaamu shaafici raximahullah iyo riwaayad laga wariyey axmed ibnu xambal waxay yidhaahdeen waa la tafsiilinayaayo waxaa la odhanayaa aannu fiirinno horta sixirkiisa sida ay maaragtay inoo imaanayso way tafsiilinayaan sida imaamu shaafici inoogu tafsiilin doono halkan marka waxay ka warinayaan oo laga wariyey saxaabada qayb ka mida sida maaragtay bujaala ee waxa weye ma jundub ibnu cabdillaahi iyo maaragtay cumar ibnu khadaab iyo wuxuu leeyahay bujaala ibnu cabda wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab ayaa kitaab qoray markii uu ahaa amiiruulmu'miniin wuxuu yidhi anaqtuluu kulla saaxirin wa saaxira mid walba oo nin ah oo wax sixra iyo qofkii dumar oo wax sixirtaba labadaba dila waa dil marka hadhow baynu marka kala caddaynaynaa dilkaasi ma waxaa loo dilayaa gaalnimo mise waxaa loo dilayaa xad oo waxa weeye xad baa laga oofinaya marka qowlka imaamu shaafici aan u soo noqonno wuxuu yidhi imaamu shaafici raximahullah idaa tacallama sixra waa xukumkii baynu ku dhex jirnaa saaxirka haddii qofkii uu sixirkii barto qulnaa lahu sif lanaa sixraka sixirkaaga noo tilmaan oo noo caddee hadduu noo caddeeya buu yidhi oo uu noqdo maa yuujibu alkufra wax kufri gaalnimo waajibinaya haddii uu la yimaado sida ictiqaadkii ay ictiqaadsanaayeen ahlu baabil oo waxa weeye ay aaminsanaayeen toddoba xiddigood oo kawaakibu sabca la yidhaahdo oo waxa weeye ay leeyihiin wax walba ayaa maaragtay loogu dhowaadaa sixirka noocaasa marka waa gaalnimo shayaadiin bay adeegsan jireen wuxuu yidhi marka kaa waa gaalnimo haddii uu noo sifeeyo oo gaalnimo uuna waajibin laakiin uu ictiqaado inay u bannaan tahay oo xalaal tahayna waa gaalnimo buuyi wa ilaa wixii ka soo hara waa kabiira min alkabaa'ir oo hadduunan ictiqaadin waxaan odhanaynaa oo uu yidhaahdo maaragtay hawadiisa iyo shaydaan uu raaco waa kabiira min alkabaa'ir xadkiisuna waa inoo imaan doonaa in ay tahay darbatun bisayf seef in qoorta looga goyn doono aan u soo noqonno marka kalaamka imaamu dahabi raximahullah imaamu dahabi waxa uu yidhi lianna asaaxira laabudda an yakfur qaala allahu tacaala walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra kabacdi buu wuxuu sii tacliiqiye oo wuxuu yidhi wamaa lishaydaani buu yidhi garadun fii tacliimihi alinsaan assixra ilaa liyushraka bihi shaydaanku markuu dadka barayo sixirka keliya wuxuu ulajeeddadiisu tahay inay shirki iyo gaalnimo ku dhacaane wanaag u bari mayo waayo shaydaan wuxuu doonayaa inay dadkii oo dhan gaaloobaan oo shirki ku dhacaan oo ay raacaan dariiqiisa ayuu doonayaa qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa markuu ilaahay ka hadlayay haaruuta wamaaruut wuxuu yidhi ilaahay aayaddaa dheer wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa innamaa naxnu fitnatun falaa takfur haaruut iyo wamaaruut culimmadu waa isku khilaafsan yihiin ma laba melag bay ahaayeen mise laba melag ma ahayn waa khilaaf dheer oo mufasiriinta ayaa ku jira laakiin qowlka sawaabtaa waxa weeye oo raajixa oo culummadu u badan yihiin inayna malaa'ig ahayn ee ay ahaayeen laba nin oo shayaadiintu ku soo degaan oo sixirka ay baraan oo markaa iyaguna dadka sii bari jiray labadaa nin marka qofkii ay sixirka barayaan ama shayaadiintuba markay dadka sixirka barayaan waxay odhan jireen war hoy fitan baan nahaye ha gaaloobinina oo waa lagu gaaloobayaa qofkii sixirkan barta waa gaaloobaya falaa takfur maxay baranayeen marka fa yatacallamuuna waxay baranayeen maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi waxay baranayeen wixii ay ku kala kaxaynayeen ninka iyo xaaskiisa waa madiidadii oo kale waa waxaynu soo sheegnay ninkii naagtii waa laga sii jeedinayaa waa loo soo jeedinayaa aad baa loo isticmaali jiray soomaalidu u isticmaashaa oo waxaad arkaysaa dumarka aad iyo aad arrintaa ugu dhaqma waxay leedahay ninkii baa iga sii jeeday in la ii soo jeediyaa raba waa ninkii waa la sixiray oo ukhtil muslima marka isweydiiyo nin masxuur oo sixiran hadhaw muxuu ku tarayaa adig ninkii waaba sixiran yahay haddaba wax alla wixii ay samaynayaan oo waxyaalaha noocaas oo dhan waa sixir waa in la iska ilaaliyo waaya laakiin ilaahay wuxuu yidhi wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illah ilaahay qofkii uu la maago unbaa dhibaato ay ku noqonaysaa arrintan oo ay ku dhibayaane qofkii kale oo ilaahygii subxaana qaadirkaa uu dhinac ka mariyo ilaahay baa subxaana qaadirkaa in la tala saarto ayaa aad iyo aad u habboon waayo sababtu waxaa weeye waxaan ilaahay kuu qadarin kugu dhici mayso wixii ilaahay kuu qadarayna ku seegi mayaan watii xadiidkii cabdullaahi ibnu cabbaas markuu nebigu la dardaarmay uu yidhi ogow wax ilaahay kuu qoray inayna ku seegaynin wax ilaahay kuu qadarayna inaan cidna kaa celin karin oo waxa weeyaana ku seegaynin waaya ilaahay marka wuxuu yidhi haddana markaa wa yatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay baranayaan sixir aan waxa weeye dhibaya oo waxa weeye aan waxba anfacaynin iyagii anfacaynin walaqad calimuu liman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq waxay ogaadeen buu yidhi ilaahay allihii subxaana qaadirkaa wuxuu yidhi walaqad calimuu way ogaadeen liman ishtaraahu ay macnaha qofkii sixirkaa bartay oo iibsaday oo qaatay waa ogaaday aakhiro inaan waxba u jirin aakhiro inaan waxba u jirin ay damiirku wuxuu noqonayaa calaa mutacallimi sixir qofkii sixirka bartay aakhiro waxba uma jiraan maa lahu min nasiibin waxay yidhahdeen culummadu wa kullu man laysa lahu fi laakhirati min khalaaq fa muqtadaahu anna camaluhu baatilun wa huwa min ahli annaar qof walba oo la yidhaahdo aakhiro nasiib ma leh oo waxa weeye aakhiro wanaag uma jiro oo laysa lahu min khalaaq ay min nasiib waxa weeye markaa inuu halkaas ahlu naar noqday ayaa ka caddaatay oo waa arrin aad iyo aad u khatara qaala imaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi fa taraa khalqan kahiiran waxaad arkaysaa buyu dad aad u badan oo min addulaal dadka baadida ah yadkhuluuna waxay u gelayaan buu yidhi fi sixir sixirkii bay gelayaan oo dadkii saxaradii iyo wixii bay u tegayaan wayadannuuna wa yadunnuuna waxay u malaynayaan xaraaman faqad macnaha sixirkii bay baranayaan sixirkii bay dhex gelayaan laakiin waxay u malaynayaan inuu xaaraam keliya yahay ee ma ay oga inay tahay arrintaani kufrun billaah oo ilaahay lagu gaaloobayo wamaa yashcuruuna annahu lkufru gaalnimo inuu yahayna ma dareemayaan oo arrintan jahli bay kaga sugan yihiin markaasay waxay dhex gelayaan fa yadkhuluuna fii tacliimi sima simiya waa macnaha waxyaalahan sixirka laga barto oo xidigaha iyo wixii la mida ayay dhex gelayaan markaasay baranayaan wa hiya maxadulkufri maxadu sixir waa sixir waadixa oo macnaha dee gaalnimo markaa geynaya oo khatara weeye wuxuu yidhi marka shiikhu waman caqada waman wuxuu yidhi wa fii cuqdi almar'i buu yidhi can zawjatihi waxay baranayaan buu yidhi inay ninkii ka joojiyaan xaaskiisii wa huwa sixirun buu yidhi waa sixir wa fii maxabbati azawji limra'atihi waa madiidadii oo kale waxay baranayaan buu yidhi inay ninkii xaaskiisii jeclaysiiyaan ow fii buqdihaa wa buqduhu ama ay u carooto oo uu naco iyadii nacdo ama isagii uu naco ama labadii qof way isnecbaysiinayaan oo way kala cayrinayaan ama way isjeclaysiinayaan oo waxa weeye way isku khasbayaan halkaa marka waxaa inooga caddaatay in waxa weeye arrimahaas oo dhan waxaa inooga caddaatay marka halkaa arrimahaas oo dhan inay arrintaa baadil tahay oo aan sixirkii oo dhan la oggolayn wuxuu yidhi marka shiikhu raximahullah iyo wixii la mida intaas oo dhan ama ninkii naagtiisii ha laga joojiyo ama ha la jeclaysiiyo ama ha laga celiyo waxaasoo dhan waa baadil weeye iyo arrimahaas oo dhan wuxuu u soo gudbay marka xukumka uu siinayo wuxuu yidhi wa xabdu saaxiri alqatlu li'annahu kafara billaah aw daaraca alkufra wuxuu yidhi xadka loo dhigay oo diinta islaamka sharciga ah oo waxa weeye diinta islaamku ay u jidaysay waxa weeye in waxa weeye la dilo weeye xaddu saaxir qofka saaxirkaa waxa weeye xadkiisa loo dhigay waa alqatlu buu yidhi waa in la dilo oo waxa weeye qoorta laga rido leannahu kufrun billaah gaalnimo ayuu ku dhacay buu yidhi laakiin yaa dilaya kulli axkaamtaan oo dhan waa noocaa waxyaalahan qatligu ka waajimayo oo dhan dee waxaad dilaysa xukuumadee dadka shacabka ahi shaqo kuma leh arrintaa marka culummadu kulli aad iyo aad bay uga hadleen waxay yidhaahdeen markaa sida uu ku sharaxayo sheekh cuthaymiin raximahullah qowluhu xadduhu xadkan xaddu saaxir yacni cuquubatuhu fi dunya waxaa lagu ciqaabayaa adduunka waa in la dilo weeye sharcan haddaba marka haddii la yidhi xadduhu macnaha arrintaa halkaa waxaa ka imaanaysa inuuna gaaloobin waayo xuduudda waxaa loo sameeyey qofka waxaa weeye islaamka in lagaga oofiyo amaa qofku hadduu ridoobayba oo gaaloobay isaga waxa weeye xadkiisu haba la dile eh xuduud uma aha waayo sababtu waxa weeye xad waxaa la yidhaahdaa qofka wixii ka dahiraya dembiga uu galay xaddu zinaa xaddu shubra khamri kulli waxa weeye iyo wixii la mida saraqadii iyo kulli qatliga qofka markuu islaam yahay oo dembi uu galay oo dembigii laga oofiyo oo markaa loo dembi dhaafayo ayaa la yidhaahdaa xad amaa hadduu murtad noqday oo gaal noqday isaga gaalnimaa loo dilaya aakhirana waa gaal oo naar buu gelaya oo waxa weeye markaas isaga wax lagu dahirayo ma jirto marka qowlkaani wuxuu ku dhacayaa xadduhu kii aan gaaloobin amaa kii gaaloobay waynu soo caddaynoo waxaynu yidhi kan gaaloobay isaga waa la dilayaa oo shirki buu ku dhacay diintiina waa ka baxay waa gaalnimo isagu ayuu galay laakiin kani waxa weeye waa kan aan gaaloobin oo adduunyadii iyo waxyaalihii madiidada iyo wixii la mid ahaa kii samaynayey oo dadka dhibayey le'annahu dulmi buu ku jira iyo cudwaan inuu ummaddii dhibayo dhibtaa uu ummadda dhibaya waa in laga qabtaa marka oo waxa weeye la dilo weeye waxaana loo dilayaa isagoo islaam oo xadkii laga oofinayo laakiin haddii gaalnimo loo dilo dee gaalnimadu ma dahira dilkii ma dahirayo kii gaalnimo loo dilay oo gaaloobay oo sixirkiisa aynu soo marnay walxaasilu waxa weeye khulaasadu annahu yajibu waajib waxaa ah oo a'immada ku ah oo dadka xukuumadda ku ah qofkii wax sixiraya oo saaxir ah inay dilaan markaa ama gaalnimaha u dileen oo riddaha u dileen oo hadday riddo u dilaan oo ay caddaato inuu sixirkiisu noqday mid riddo ah oo gaalnimo ah dee kaa waxa weeye waa gaal dhintay oo gaalnimaa loo dilaya hadduu noqdo sixirkiisu kii ka sokeeyey kaana oo kabiirada ahaana waxa weeye xadkaasaa laga oofinayaa oo waa la dilayaa isagana oo waxa weeye arrintaas ayuu maaragtay gelaya waay maxaa u daliila marka in la dilayo oo waxa weeye in la dilayo oo ciqaabtan loo dejiyey maxaa u daliila shiikhuu wuxuu yidhi raximahullah imaamu dahabi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ijtanibuu asabca almuubiqaat waynu soo marnay asabca almuubiqaat toddobada wax halaagta ka dheeraada buu yidhi nebigu markuu shirkigii iyo sheegay iyo qatlu nafsi ayuu markaa nebigu wuxuu yidhi assixru ay macnaha wahuwa min almuubiqaat kuwa wax halaaga ayuu ka mid yahay wa daahiru kalaami nabiy sala allahu alay slam annahu laa farqa bayna an yakuuna daalika biwaasitati shayaadiin ow biwaasitati aladwiya macnaha sixiroo dhan waa halaag weeye oo dadkii wuu halaagaya waayo sababtu waxa weeye noocuu doonaba ha noqdee waxa weeye xukumkiisa unbaa la kala qaadine laakiin mar walba sixirkii waa halaag oo qofkii halaag buu ku dhacayaa oo inkaar baa qofkaa ku dhacaysa waayo wuxuu galay arrin aad iyo aad u khatara ayuu galay xadiidkaa marka markay culummadu sharaxayaan ayuu sida xaafid ibnu xajar oo kale waxa uu soo guurinayaa fatxulbaariga wuxuu yidhi sixirka mar waxaa lagu idlaaqaa buu yidhi waxyaalaha ay isticmaalayaan aaladda ay dawada iyo wixii la mida marna waxaa lagu idlaaqaa buu yidhi ficilka saaxirku samaynayo labadaba marka waa min macaani sixir oo waxyaalaha uu saaxirku samaynayo ama ha noqoto ama waxa uu ku sixrayo shayaadiinta iyo ha noqotee waa labadaba iyadaa loola jeeda wuxuu yidhi mar waxay noqotaa waxyaalo xisiya oo loo jeedo oo la taaban karo marna waxay noqotaa waxyaalo maw macnawiya oo aan la taaban karin oo ay akhriyayaan haddaba marka waxay culimmadii isku khilaafeen marka horta sixirku ma xaqiiqa ma wax xaqiiqaa oo jirtaba mise waa wax takhyiila takhyiilka waxaa la yidhahdaa wax iska khiyaaliya oo aan jirin oo waxa weeye un qofka lagu cabsi gelinayo miyaa mise waa wax jira oo xaqiiqaa sharax dheer bay culummadu ka bixiyeen oo aad iyo aad u dheer qaar waxay yidhaahdeen waa takhyiila xaqiiqa maaha qowlkaa waxaa doortay abijacfar ayaa doortay alisterbaadiy min ashaaficiya waa min fuqahaa ishaaficiya wa abibakr araazi min alxanafiya wa ibnu xasam addaahiri wa daa'ifatun culummo badan oo ku raacday iyo iyagaba nimanka aan sheegnay culammadaa waxay yidhaahdeen sixirku wax jira maahee waa wax takhyiil ah oo waxa weeye khiyaaliya adaa indhahaaga la indhuu sarcaadinayaa laakiin wax jiraba maaha qaala alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi waasaxiixu sida saxiixa waxa weeye anna lahu xaqiiqatun xaqiiqo ayuu leeyahay waa xaqiiqo wey wa bihi qadaca aljamhuur jamhuurulculamaana waxay qabaan inuu xaqiiqo yahay sixirku oo uu waxa weeye arrin jirto yahay laakiin waxay isku khilaafeen wax ma beddeli karaa qofkii saaxirka ahaa hadda dadku waxay yidhaahdaan qof baa dameer laga dhigay ama waxa weeye qofkii baa la beddeley oo ninkii baa naag loo beddeley waxyaala noocaasa saaxirku waxyaalaha noocaasa ma samayn karaa maya qof dhan oo soo taagan khalqigii ilaahay ma doorin karo laakiin adaa indhahaaga la sixrayaa oo waxa weeye qofkiiyo halkaan soo taagan ninkii baad waxaad u arkaysaa inuu yahay dameer adaa indhahaagu sixran yihin oo lagu indha sarcaadiyey ama waxa weeye wax kale u malaynaysaa laakiin qofkii ma beddelmin qofku waa qofkiisii mana beddeli karaan taasaa waxa weeye culummadu u badan yihiin sida saxiixa waay calaa kulli xaal waxa weeye noocay doontaba ha noqotee khulaasadeedu waxa weeye sixirku xaqiiqa ayuu leeyahay waana arrin jirta oo waxa weeye shaki uuna ku jirin laakiin ilaahay wixii uu qadaray oo uu sameeyey oo makhluuqa ma beddeli karaan waxaana u deliila inaayna beddeli karin markuu nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo saxarata fircoon ay u yimaadeen oo ay maaragtay waxa weeye xargahoodii iyo ulihii ay wateen ay ka dhigeen wax soconaya ilaahay waxa uu yidhi maaragtay wuxuu ahaa takhyiil oo waxa weeye maaragtay wuxuu u arkay nabiyullaahi muusa calayhi salaam annahaa tascaa inay soconayso laakiin wax soconaya maaha yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tascaa macnaha sixirkii wuxuu arkay wixii wax soconayuu mooday laakiin ma aha xaqiiqa wax soconaya ee qofka indhihiisii baa la khaldayaa oo waxaa lagaaga dhigayaa inay socsoconayaan ayaa lagaaga dhigaya laakiin xaqiiqatan wax soconaya ma aha waaya haddaba marka xadiidkaa saxiixa oo aynu soo marnay oo aad wada garanaysaan bukhaari iyo muslim iyo weriyeen imaamu dahabi raximahullah markuu sheegay wuxuu yidhi fadakara minha sixir falyataqi alcabdu rabbah walaa yadkhul fii maa yaksiru bihi adunyaa walaakhira addoonku ilaahay ha ka cabsada buu yidhi qof walba ilaahay ha ka cabsado war wax adduun iyo aakhiraba ku khasaarinaya ha gelin oo aad ku halaagsamaysid rabbigii ku abuurtayna ka cabso arrintaa ka digtoonow wuxuu yidhi wa ruwiya waxaa laga wariyey buu yidhi caninnebi siiqada ku baraaruga wa ruwiya siiqatu tamriid baa la yidhahdaa mustalaxulxadiidka asalkeeda haddii la yidhaha ruwiya ay macnaha waxay ku tustaa arrintan inay daciif tahay nebiga waxaa laga wariyey buu yidhi annahu qaala inuu yidhi xaddu saaxir darbuhu bisayf nebiga waxaa laga wariyey buu yidhi inuu yidhi qofka saaxirkaa xadka loo dhigay waxaa weeye in qoorta lagaga rido seef imaamu tirmidi baa werinaya iyo xaakim imaamu xaakim waa saxiixiyey imaamu dahabina waa ku waafaqay laakiin maya wuxuu yidhi waa qaala ghariib weeye buu yidhi saxiixun ghariib walbayhaqi imaamuulbayhaqina waa weriyey xadiidkaani marka athar ahaan mawquuf weeye jundub ibnu cabdillaahi uu mawquuf ku yah wa amaa isagoo marfuuca waa daciif sheikh albaani raximahullah fii sunani tirmidi fii daciifi tirmidi ayuu ku daciifiyey laba boqol afartan iyo afar raqamkaa waxa weeye xadiidku marka nebiga haddii loo tiriyo waa daciif laakiin wasaxiixu buu yidhi imaamu dahabi qowlkaas ayaa saxiixa annahu mawquufun min qowli jundub ibni cabdillaah marka waxa weeye waa qowl saxaabi ee ma aha waxa weeye maaragtay xadiid nebiga calayh isalatu salaam ma aha wa qaala wuxuu yidhi bujaalata ibni cubayd cabda ataanaa kitaabu rasu kitaabu cumar waxaa noo yimid kitaabkii cumar qabla mowtihi bisanatin intuuna dhiman sanad ka hor an iqtuluu dila kulla saaxirin wa saaxira saaxir iyo saaxir walba dila ayuu yidhi waay waa ahar saxiixa oo waxa weeye ima cumar ka sugan cumar ibna khadaab waxaana werinaya imaamu albukhaari iyo ayaa werinaya oo waxa weeye sugan waxay riwaadaha qaarkood raaciyaan saaxirada kuma daraan qatlu saaxir wasaaxira qaar baan ku darin laakiin waa athar saxiixa oo ka sugan cumar ibna khadaab ayaa arrintaa amray baa leeyay markuu amiiruulmu'miniin ahaa waay halkaa marka waxaan ka garannay saaxirkii in la dilayo laakiin dilkaa waxaa iskale baynu nidhi xukuumadda oo dadka shacabkaa dee iyagu waxna ma dili karaan waxna ma dayn karaan oo arrintaa iyagu shaqo kuma leh haddaba marka arrin baa muhiima in la ogaado saxaradan intaynu adilada u gelin ma ma la mid yihiin kuhaanada kuwa faalfaaliya iyo caraafiyaasha kuwa wax sheeg sheega iyaguna waa isku mid le'annoo sababtu waxaa weeye cilmi geyb bay ka hadlayaan dhulkay wax ku jeexjeexayaan aleelay ridayaan shayaadiin baa ku soo degaysa kulli waxa weeye waa isku xukum iyaguna oo waxa weeye saxaro weeye oo way raacayaan waxaa kala duwan marka iyaga xukumkooda haddaynu saa ka dhignay waxaa kala duwan dadka u tegaya marka muxuu noqonayaa xukumkoodu dadka iyaga u tegaya muxuu xukumkoodu noqonayaa labay u kala baxayaan dadka u tegayaa qof waxaa weeye nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa kaahinan ow caraafan fasaddaqahu bimaa yaquul faqad kafara bimaa unsila calaa muxamed sala allahu calayh wasalam qofkii kaahin u taga ama carraaf oo rumaysta waxa uu sheegayo waa ku gaaloobay nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey oo arrintaasi waa kufr waana xadiis saxiixa oo imaamu axmed werinayo sheikh albaanina ku saxiixiyey fii saxiixi aljaamic raqamka shan kun sagaal boqol iyo soddon iyo sagaal marka kufrigaasi ma kufrigii mukhrij canilmilla miya mise waxa weeye kufri duuna kufri oo wuxuu ku dhacay kabiira min akbari alkabaa'ir marka daahirka nusuusta haddii lagu xambaaro nusuusta kaloo ahlusunna waljamaaca say qabaan waxa weeye kufri duuna kufri oo wuxuu ku dhacayaa min akbari alkabaa'ir waay waa haddii uu rumaysto waxa uu sheegayo amaa haddii uuna rumaysan nebigu wuxuu yidhi man ataa caraafan fa sa'alahu can shay'in lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowman haddii uuna rumaysan laakiin intuu u tago iska weydiiyo oo markaa uuna rumaysan waxa isagana afartan beri salaad laga aqbali mayaali imaamu muslim baa xadiidkaana werinaya haddaba waa waciid shadiida oo aad iyo aad u khatara qofka muslimkaa waxaa la rabaa ilaahay inuu ka cabsado oo ka dhowrsado saxarada iyo wax alla wixii ay wadaan uu bannaanka ka maro aan u soo noqonno marka adilada uu keenay imaamu dahabi raximahullah xadiidka lix iyo labaatan wuxuu yidhi wa can abi muusa can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi halaatatun laa yadkhuluuna aljanna saddex jannada ma gelayaan mudminu mudminu khamrin kan khamriga cabboo joogteeya oo aad khamriga u cabba waa alkolaystaha waxa weeye khamriga macruufka ku ah waalqaatu min alkhamri qaadkuna waa khamriga ogaada oo waxa weeye khamriga waxaa la yidhahdaa kullu maa khaamara alcaqla caqliga wixii daboolaa la yidhahdaa khamri daroogada iyo jaadka iyo kulli waa min alkhamri wa qaadicu raxim raximin raximka ninka gooyana oo qaraabo goyskaana janno ma gelayo wa musadiqun bisixri kan sixirka rumaysta oo waxa weeye sixirka rumeeyana ma gelaya janno ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa ayuu keenaya xadiidkan culummada qaar xasan bay ka dhigeen oo waxa weeye imaamu xaakim baa werinaya iyo imaamu axmed wa saxaxahu xaakim wa waafaqahu dahabi walaakiin sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo abu abujasiir oo waxa weeye al azadiy oo imaamu axmed iyo ay leeyihiin waa munkarulxadiid qaar baa culummada marka shawaahid u keeno waxay yidhahdeen shawaahid buu leeyahay oo waxay ka dhigeen xasan oo xasan ka dhigay laakiin sheikha albani raximahullah waa daciifinaya oo wuxuu ku daciifiyey maaragtay wuu daciifinayaa fii daciifi aljaamic ayuu ku daciifinaya raqamka waxaa weeye laba kun shan boqol iyo sagaashan iyo siddeed marka xadiidku waa daciif laakiin culammada qaar baa xasan gaarsiinaya oo waxay leeyihiin xadiidku waa xadiid xasana ayay qaar leeyihiin riwaayadihiisa qayb ka mid ah oo waxaa weeye shawaahid uu leeyahay oo ka mid ah duruqdiisa ayaa waxay leedahay laa yadkhulu ljannata saaxibu khamsin shan arrimood qofkii sameeya janno ma gelayo mudminu khamrin walaa mu'minun bisixrin walaa qaadicu raxim walaa kaahin walaa mannaan silsilatu axaadiis saxiixa ayuu xasan kaga dhigayaa sheikh albaani raximahullah marka kaasaa shaahid u ah bay dhaheen oo looga kaaftoomaya marka haddaynu xataa kan daciifinno saddexdii arrimoodoo uu sheegayba kan kaleoo xasankaa oo sheikha albaaniga culammada kaleba xasan ka dhigeen ayuu waxa weeye keenayaa oo waxa weeye ay isku macno noqonayaan haddaba halkaa waxay nooga caddaatay qofka mudminulkhamriya iyo kan qaadicuraximkaa iyo kan rumaysta sixirka inayna janno indha saaraynin macnuhuna waa saynu horay u soo sharaxnoo waxaa weeye labaa loo kala qaadayaa sida qowla ahlusunna waljamaaca ay qabaan culamaa'u salafu saalix ridwaanullaahi calayhim waciidka noocaasa axaadiidta uu ku soo arooray haddii camalkiisaasi uu gaalnimo ahaana waxa weeye waa gaaloobayaa oo naar buu ku waarayaa haddii uunan gaalnimo ahaynna jannada horay ka geli maye ee bacda ciqaabka bacdi markuu maro ayuu markaa jannada la geenayaa oo shafaacada iyo ayuu ku soo baxayaa oo aakhirkiisa janno ayuu gelayaa ayay culimmadu leeyihiin hadduu mu'min ahaa waay wa qaala imaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi xadiidka toddobiyo labaatan wa can ibni mascuud wa can cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi marfuucan isagoo nebiga u tiirinaya alruqaa waltamaa'imu waltawlatu shirkun alruqaa waa ruqyada waa waxyaalaha ay tuftufayaan oo waxa weeye ay markaasan samaynayaan watamaa'imna waa qardhaasta ama xirsiga kaataraahid ay gooyaan oo ilmaha ay qoorta u surayaan ama dadka waaweynba u sursurayaan watawlatuna waxaa weeye watawlatuna waxaa weeye attiwala ayaa la yidhaahdaa wattiwala waxa weeye iyaduna waxa weeye waa madiidada waxa weeye wattiwala shirkun iyaduna waxa weeye waa madiidada iyo wixii la mid ah saasuu inoogu sharixi doonaa maaragtay imaamu dahabi raximahullah imaamu axmed iyo abu daawuud baa werinaya iyo ibni maaja maaragtay waana xadiid saxiixa waa xadiid xasana sida sheikh albani ku caddaynayo fii mishkaati almasaabiix shan kun iyo afar boqo afar kun iyo shan boqol konton iyo labo iyo silsilati axaadiid saxiixa waxa weeye saddex boqol iyo soddon iyo kow raqamkaa waay wuxuu yidhi shiikhu raximahullah attiwala waxa weeye noocu min asixri wa yuxabibu almar'ata ilaa zawjihaa waa madiidada taynu dhaano wey oo naag meel iska maraysa buu madiidaysanayaa hadduu rabo waa kan reere gabadhood buu kaxaystay dad badanoo wadaadda iska dhigaya oo culummo sheeganayaa reere gabdhahood saa ku wada kaxaystay oo le waan guursaday oo maxaa guursatayba gabadhi baa sixran tahay gabarh sixran oo aan maskaxdeediiba joogin oo meelay joogta aan garanaynin muxuu guurkeedii noqonaya waxba kama jiraan guurkaa markaa watamiimatuna waxa weeye tamiimadu tamaa'imta waxaa la yidhaahdo waxa weeye waa noocan aysan samaynayaan oo ay leeyihiin ishay celisaa oo ishay celinaysaa ayay leeyihiin waaye waa ruqyadiina waa garanaysaan waa macruuf wuxuu yidhi marka intaa sheegaybu wuxuu yidhi waclam waxaad ogaataa anna kahiira min haadihi alkabaa'ir kabaa'irtaas waaweyn buu yidhi say u badan yihiin bal caamatuhaa say u badan yihiin ila alaqala wax yar mooye yajhalu khalqun kahiir dad badan baa jaahilkaa buu yidhi kabaa'irtan faraha badan oo kitaabkan uu ku keenay iyo oo haddana uu sixirkaa aynu ka hadlayno iyo wixii la mida dad badan baa jaahil ka ah oo ummadda islaamka ka mida inay xaaraam tahay arrintaani wamaa balagahu mana gaarin min assajri fiihi wala alwaciid dad badan oon adilladaani gaarin baa jirta fa haada darbu qaybta noocaasa marka fiihim tafsiil wuxuu shiikhu inoo kala qaadayaa waa dariiqii ahlusunna waljamaaca lagu yiqiinay wuxuu kuu kala qaadayaa xukumka caamkaah iyo shaqsiga xukumka ku dhacaya masalan culummadu waxay yidhahdaan qaacida ayaa jirta waxyaalaha noocaasa qofkii sameeya waa gaal tusaalahaan u soo qaadanno man qaala bikhalqi alqur'aani faqad kafar buu yidhi imaamu axmed qofkii yidhaha qur-aanku waa makhluuq waa gaal laakiin shaqsi bicaynihi ma uu gaalaynin ilaa bacda iqaamati alxuja ilaa xujada lagu oogo marka waxaan leenahay qofka saaxirkaa oo sixirka barta waa gaaloobayaa laakiin markii layna yidhaahdo hebel ka warran saaxirkuu bartaaye oo waa saaxire waxaynu leenahay culummada waaweyn oo kibaarulculamaa ayaa u caddaynaya iqaamatulxujuu u baahan yahay ma gaalaynayno odhan mayno hebel laftigiisu waa gaal ilaa xujadii lagu oogo oo loo caddeeyo oo xaqu u caddaado ka bacdi markaa culummada ayay u taallaa inay markaa siday ugu oogi lahaayeen iyo say ugu caddayn lahaayeen laakiin innagu qaacidada caamkaa waxaan leennahay war qofka saaxirkaa oo sixirka bata waa ku gaaloobayaa laakiin qofna gaalayn mayna bicayni sidaasuu imaamu dahabi kugu kala qaadaya wuxuu ku leeyahay ogow ayuha daalib qof yow daalib cilmigaa waxaad ogaataa ummad badan inay jahli kaga jirta kabaa'irtan markaad marka kabaa'irtan aad baratid adigu ha gaalaynin dadka shirkigii baad baratay ha gaalaynin dadkii oo kala saar qaacidada caamkaah iyo qaacidada waxa weeye qofka xukumka ku dhacaya bicaynihi kala saar arrintaa oo tafsiili buu ku leeyahy waa la kala tafsiilinaya oo maxaa lagu kala tafsiilinayaa waxaa leeyahay fa yenbagii lilcaalim qofka caalimkaa allaa yastacjila cala aljaahil qofka jaahilkaa waa inuuna ku degdegin bal yarfuqu bihi waa u naxariisanayaa wa yucallimuhu wuu baraya mimaa callamahu llah wixii ilaahay uu baray buu baraya marka diintii baa la barayaa qofkan jaahilkaa walaa siyamaa idaa kaana qariibu alcahdi bijahiliyatin hadduu jaahilnimo markaa uu ka soo baxay oo aan diintiiba gaarin qad nasha'a fii bilaadi alkufri wuxuuba ku barbaaray waddan oo waxa weeye gaalo iyo waxa weeye bilaadulkufri diinba weligii ma arag waaye ayuu ku barbaaray albaciida matalan aad u fog ama waxa weeye liasrin wa jalbin ilaa ardin islaam inta lasoo qafaashay ayaa markaa kabacdi dhulkii islaamka la keenay maxaa la samaynayaa marka ma gaalaynaysa sida turkidii gaalada ahayd oo kale oo markaa jirtay iyo iyo waxa weeye maaragtay oo buu yidhi karajiyi mushrik waxa weeye waa waa meelo magacood oo waxa weeye uu ku caddaynaya dadka noocaasa oo asbahaaniyay u dhowdaa waa dhulka noocaasa oo xaggaa fog dadkii faris iyo dadkii halkaa ku noolaa oo mushrikiinta ahaa oo aan weligoodba islaamba maqal oo sixir isticmaali jiray hadday soo islaamaan dee la gaalayn mayo horta sixirkii baa la baraya laa yacrifu bilcarabiya carabiba ma yaqaan wuxuu yidhi matalan fashtaraahu buu yidhi amiirun nin baa soo iibsaday turkiya laa cilma cindahu walaa fahma wuxuu kaaga tusaalaynayaa dee xilligii imaamu dahabi nimankan turkida iyo ayaa jiray oo meel walba amiirra ahaa juhaalana way u badnaayeen marka wuxuu leeyahay haddii amiir jaahila uu soo iibsada ninka noocaasa oo islaamkii dhex keeno oo hadhow ninkii islaam yahay oo sixirkii uu samaynayo horay ha ka gaalayne horta waxaad bartaa diinta islaamka u caddee waxaan uu samaynayo heerka ay sharciga islaamka ay ka taagan yihiin iyo xukumkooda u caddee markaad xukumkooda u caddaysid kabacdi markaa uu fahmo ayuu markaa kabacdi xukum la siin karaa waay waayo waxaaba ku dhiba buu yidhi inuu shahaadadiiba uu barto ama faatixadiiba uu barto salaadiiba uuna garanaynin muxuu ka garanayaa marka xukum iyo tadbiiq lagu tadbiiqinayo qofkii waxa weeye qof waxa weeye gaa sixir sameeyey iyo see loo gaalaynayaa midna ma uu kala garanaya markaa wuxuu yidhi marka shiikhu wayanbagii waxaa habboon buy fa yanbagii lilcabdi an yaxmud allaha tacaala cala alcaafiya wanaagga ilaahay ku siiyey inaad ku xamdidid baa la rabaa oo aad ka digtoonaatid arrintan oo waxa weeye aad iyo aad uga digtoonaatid qofkaa jahliga iyo dhibaatada ku dhacayna aadan ku degdegin oo xukun kula degdegin waay wuxuu yidhi fa in qiila buu yidhi haddii la yidhaahdo huwa farada likownihi maa sa'ala maa yajibu calayhi qofkan jaahilkaa isagaa sabab keensaday bay qaar odhan karaan oo aan diintii baran oo waxa weeye aan culimmada weydiinin maxaa loogu jawaabayaa qofkaa wuxuu yidhi qiila waxaa la odhanayaa haadaa maa daara fii ra'sihi wala stashcara annahu wuxuu yidhi maa daara buu yidhi qalbigii madaxiisaba ma soo gelin maskaxdiisaba ma soo gelin arrintaani inuu weydiiyo culummada anna su'aala man yaclamuhu yajibu calayhi qofka inuu barto oo waxa weeye qofka arrintaan baranaya ama matalan sixirkaana waxaan baranaya qofkaani hadduuba jaahil yahay oo aan su'aalba inuu culimmadii weydiiyaba ayna maskaxdiisa soo gelin dee see baad u gaalaynaysaa marka adu ha gaalaynin haddaba kulli shiikhu wuxuu inooga digayaa kalaamkaas oo dhan inaan la gaalaynin dadka oo aan lagu degdegin oo laga digtoonaado arrimaha gaalnimada keenaya oo qofki inaan la gaalaynin ilaa xaqa loo bayaaniyo oo diinta loo sharaxo oo iqaamatulxuja lagu oogo inaan la gaalayn ayuu shiikhu inooga digaya waana arrintaa waxaa ku sambiriiraxday oo aad iyo aad uga halaagsamay firaqu daalla sida khawaarijta iyo muctasile iyo maantana waa jiraan nimanka takfiirka la yidhaahdo ayaa aad iyo aad ugu dhumay oo wax walba waxay ku leeyihiin qaacidada caamkaa intuu qaato qof walba dhakada ka saarayaa gaalaynaya walciyaadu billah waay qaala tacaala wuxuu ilaahay waxa uu yidhi wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaahay wuxuu yidhi qoom ma cadaabno ilaa aan rasuul u soo dirno wuxuu marka shiikhu u deliishanayaa aayadda ah qofkaan jaahilkaa oo aan diinba gaarin dee rasuulba ma arag diinna ma gaarin cilmina ma gaarin bar marka cilmigii oo diintii bar intaadan gaalaynin marka markaynu leennahay xukumka saaxirku waa kufri ma aha macnaheedu qof walboo saaxira in la gaalaynayo oo aynu ka saarayno diinta ilaa iyo waxa weeye culummadu ay caddeeyaan culimmadaa u daynaynaa xukumka wuxuu yidhi waqad kaana saadatu asaxaaba bilxabasha waxay tageen saxaabadii qayb badan oo ka mid a culamaa'u saxaaba ayaa ardulxabasha tegey meeshaa markay tageen marka waxyaalo badan intay halkaa ku maqnaayeen nebiga waxaa ku soo degay cilmi badan qur-aan badan waxyaalo badan baa la xarrimay waxyaalo badan baa la waajibiyey iyaga ma gaarin mana ay samayn jirin ma waxaa la odhanayaa marka way gaaloobeen maadaama ay waajibkaa ka tageen ama waxa weeye waxyaalaha la xarrimay ayna gaarin maya waayo macduuriin weeye alcudru biljahli waa qaacido islaamku ay jirto oo ahlusunna waljamaaca ay qabaan marka shiikhu wuxuu inoogu soo celcelinayaa maadaama aan iyagii gaarin xukumkaa sharcigaa waa macduuruuna biljahli xataa yabluquhum ilaa uu gaaro xukumka sharcigaa oo adilladu ay gaarto waa loo cududaaraya mana la gaalaynayo waa ka joogsanaynaa marka qof walba oo saaxira ama kaahin ah ama aleelo rida ama fooxiya ama waxa weeye yidhaahda ruuxaamaa igu soo dega akhii filaahi hore ha ka gaalaynin ee waxaad dhacdaa waxaad dhahdaa ficilka uu samaynaya waa gaalnimo ficil ficilka iyo isaga kala saar camalka uu samaynayaa waa camal xun oo gaalnimo lagu gelayo oo kufri ka ratimayo laakiin qofka ha gaalaynin ilaa ay culummadu u caddeeyaan oo ay gaarsiiyaan xaqa ay waadix ka dhigaan waaya intaas ayaynu ku dhammaynay intii adilada uu keenay imaamu dahabi raximahullah adilo kaloo aad u badanna waa jirtaa oo waxa weeye sida ima sheikhu haytami raximahullah uu kitaabkiisa aad ugu keenay can azawaajir can ikhtiraafi alkabaa'ir oo aad uga weynday kitaabkan laakiin axaadiis badan oo daciifa ka buuxda oo qofku inuu aad uga digtoonaado loo baahan yahay qofkii marka aan kala saari karin axaadiista daciifka iyo saxiixa yuu ku degdegin kitaabka ee haddoonto kan imaamu dahabi oo muxaqiq ah oo waxa weeye axaadiistiisu ay fududdahay waayo imaamu dahabi raximahullah wuxuu ahaa min a'immati ahli alxadiid laakiin imaamu alhaytami waa min alfuqahaa ayuu ahaa laakiin xagga xadiidka aad iyo aad baac dheer uguma lahayn oo ma ahayn min a'immati ahli alxadiid laakiin wuxuu ahaa min alfuqahaa'i shaaficiya oo waxa weye min kibaari shaaficiya ayuu ahaa waay waxaa marka faa'iidaha oo uu keenay imaamu haytami raximahullah waa haytami waxa uu yidhi sixirka markuu ka hadlayey ayuu halkan wuxuu keenay wuu qaybiyey aqsaam buu u qaybiyey wuxuu yidhi sixirku wuxuu u qaybsamaa buu yidhi dhowr nooc kow wuxuu yidhi sixirulkadaabiin kuwa beenlowayaasha ah oo waxa weeye dadkii hore sidii maaragtay qoomkii nebiyullaahi ibraahim xilligiisii oo kawaakibta iyo xidigaha iyo wax sheegi jiray oo markaa waxa weeye arrintaa aaminsanaa dadka noocaasa waa qayb buu yidhi sixir kalaa jira buu yidhi oo la yidhaahdo maaragtay sixiru asxaabu alawhaam waxyaalo takhyiiloo beena iyo awhaam beena oo dadka lagu cabsigeliyo weeye wax xaqiiqaa maaha kan saddexaad wuxuu yidhi waxaa la yidhaahdaa buu yidhi alisticaanatu biljinni jinni ayay kaalmaystaan iyo shayaadiin ayay kaalmaystaan kan afraad wuxuu yidhi waa takhyiilaad oo indhahaagaa la sixrayaa ee waxa weeye waxaan meesha dhaqaaqaya iyo waxaan yaacayo aad arkaysid waxba kama jiraan ee indhahaaga unbaa la beddelayaa adaa lagu indhasarcaadinaya kan shanaad waxa weeye al acmaalu alqabiixa alacmaalu alcajiiba allatii tadharu waxa weeye acmaal bay samaynayaan waa sidii saxaratu fircoon oo kale intay ulo iyo xarga soo marmariyeen bay waxay ka dhigeen ulihii inay dhaqdhaqaaqayaan oo soconayaan oo ku cabsi gelinayaan adigii kan toddobaad wuxuu yidhi tacliiqulqalbi weeye qalbiga qofka ayaa la cabsi gelinayaa markaasaa qalbigiisii beddelmayaa oo waxa weeye nooc min waxay sheeganayaan annahu yaclamu al-ismu alacdam markaa jinnigu inay u adeegayaan ayuu sheeganayaa oo waxa weeye qofkaasi qalbigiisa ayuu leeyahay baan wax walba ka ogaanayaa oo shayaadiin buu ku xidhan yahay isaguna calaa kulli xaal noocuu doonaba ha noqdee kulli isku keeno kufrigu waxa weeye waa arrimaha noocaasa waynu soo sharaxnay waana gaalnimo ee waa in bannaanka laga maro oo laga digtoonaado oo aad iyo aad looga laysaga ilaaliyo kitaabkiisa azawaajir juska labaad laba boqol iyo kow ilaa laba boqol iyo labo ayuu saa ugu qaybinayaa qofkii raba waa raajici karaa sidoo kale wuxuu yidhi markuu ka hadlayey sixirka haytami wuxuu yidhi assixiru sixirka in la barta buu yidhi oo waxa weeye la barto oo cilmigiisa la barto xaqiiqatan buu yidhi waa arrin aan bannaanayn oo aad iyo aad culammadu uga hadleen culummo badan baana caddeeyey inay barashadiisa keliya hadduuna xataa ku gaaloobin uu min akbaril kabaa'ir ku dhacayo arrintaa marka in la yska ilaaliyo weeye oo aan sixirkii la baran loona dhowaanin waayo aayadaha daahirkoodu waxay keenayaan inuu sixirkii kufrinimo qofkii gaarsiinayo oo waxa weeye siduu ilaahay lahaa aayaddii aynu ku bilaabnay wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra waxay culummadu isku khilaafeen marka haddana hal yuqbalu towbata saaxir saaxirkii haddii uu sixirkii bartay dadkiina uu sixiro ma toobad keenaya ma laga aqbalayaa toobaddii qaar waxay yidhaahdeen sida imaamu maaliki oo kale iyo waxay yidhahdeen iyo abuu xaniifa iyo laa yuqbal towbatuhu bal waa la dilaya qaarna waxay yidhahdeen maya waa laga aqbalayaa qowlka saxiixa marka waxa weeye sida imaamuulqurdubi uu soo guurinayo ajmaca almuslimuun waxa weeye annahu laysa sixiru maayu a macnaha wuxuu soo guurinayaa sixirka in toobaddiisa la aqbalayo laabudda toobaddiisa waa la aqbalaya waayo ficil ma jiro uu qofku sameeyo nooc uu doonaba ahaadee hadduu ka toobad keeno waa laga toobad aqbalaya laabudda waa laga toobad aqbalaya laakiin culammada qaar baa odhanaya waxba laga toobad aqbali mayo ee waa la dilayaa oo arrintiisa waxa weeye waa dil weeye mar walba laakiin xataa hadday yidhaahdeen waa la dilayaa haba la dile eh qofku hadduu toobad keeno dee toobaddii cidna u diidi mayso laakiin toobaddu waa laba arrimood marka qofka la qabto oo maxkamadda la keeno dee hadduu yidhahdo markaasaan toobad keenayaa isaga mar walba waa la dilaya laakiin inta hore oo aan xukumka lagu oofin hadduu ilaahay u toobad keeno dee markaa waxa weye waa toobad keeni karaa waxa weeye markaas dilkii xataa inuu ka fakado ayaa dhici karta waayo sababtu waxa weeye xuduudda oo dhan waa noocaa qofku haddii uu toobad keeno intaan la qaban oo waxa weeye aan maxkamadda la soo taagin waa laga toobad aqbalayaa oo waa la iska daynaya waa ilaa haddii mar maxkamadda la soo taago waxa weeye xukumkii waa lagu oofinayaa waalcilmu cinda allah ilaa baa garanaya wallahu aclam marka khulaasadu waxa weeye in sixirka la yska ilaaliyo dembigiisa ugu yarna waa inuu yahay min akbari alkabaa'ir oo min almuubiqaat uu ka mid yahay wa ilaa haddii kale waxa weeye noociisa kale wuxuu noqonayaa kufrun billaah waalciyaadu billaah wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin